kalagala wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadiyo cadaadi idiin soo gaaray waa barnaamijka intuu hawada ku jira galabta waxaa halkan si toosan kaga tabinaya anigoo ah nise cali xuseen waa dhankii farsamada liibaan alaaba barnaamijka waxaan ku daafurnaa mid ka mid a kaalimaha suugaanta heesta daafurka barnaamijka iyo farsamo yaqaanka ayaan idin kala dhexbaxaya
yaa dalbadii aadmiga hayste ku ilaawa iyo awoodaha jacayl inaanahay agaasikooda marqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay intaad wariiday aadmiga hayste ku ilaawa iyo awoodaha jacayl inaanahay agaasikooda marqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in ka leena haddii halkaasaan kaga soo laabna najmanashaad heestii najmanashaad heestii arkimaysid oo ahayd heestada afurka barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi alaa barnaamijka dhegeystayaal waxaanu idiin soo gudbinaana markaad barnaamijka kaga qayb qaadan kartaan lambarka barnaamijka intuu hawada ku jiro aad kaga qayb qaadan kartaan waxa uu noqonayaa furo laba toddobaatan iyo sideed toban iyo shan siddeetan iyo labo mar kale haddii aan kugu celiyo waa furo laba toddobaatan iyo sideed toban iyo shan siddeetan iyo labo mar saddexaad haddii aan kugu celiyo waa furo laba toddobaatan iyo sideed toban iyo shan siddeetan iyo labo dhegeystaha qadka ku jira iyo jaaniskiisa halaha loo dhegeystee وعليكم السلام إليك سسورو ومقع عاقي هل كذا نقص وعيس إن عذر يسورو هذا البرامج كله سعوتي إن قدق المحاد قص ترقش وات يسورو
Yarkan aji bano abdi qadirqow awa kumarabe awa shalaygada Yarkan aji bano abdi qadirqow awa kumarabe awa shalaygada Hatta qani hore Allah shada numa anan kisa da'ay riska ugogoy Hatta qani hore Allah shada numa أنا كفاد عشتها أنا اليوم زي على الكعبة بشهوة تبليل عندي جيدا أنا اليوم زي على الكعبة بشهوة تبليل عندي جيدا ترى صاروا إلى الشريعة إلى Thank you.
waanu kona dhegeystahaas qadka ayaa ku gaa dhegeystaha xiga barnaamijka halaha loo dhegeystee وعليكم السلام إيه سورو مقع عاقي هل كذا نقص وعيس
walaashay magacaygu waa xidibka nolosha cayshucuud إيه سورو عايشة إنقلت محد برامج كوس ترقش
walaashay horta dhammaan asxaabta ku xiran waa salaamayaa sidoo kale waxaa salaamaya adigoo anisaa ruaantiisana barnaamijka u gudageli waxaan jeclaa halkaa inooga taxsiiyayo dhammaan eheladii iyo dhammaan qaraabadii ka baxeen dadkii shira ku geeriyo tolkalida ee degmada cabdilcasiis oo dhaca xeesoliyada waxaa le inta ku dhimata allah u naxariisto inta ku dhaawacantana allah subxaana watacaala caafimaad saa cudurka dambe hasi runta aad baan uga xumahay geerihiis waxaa dhihi karaa ruaantii way itaabatay haddaan usoo gudagalo barnaamijka waxaan ugu talagalay heesta marcadkii ku tijaabinayaa galabta waata soro
walaashay heestaan aan ku tijaabinayo waxaa qaaday allah u naxariiste fanaanadeeni horeeto maamaamudool
waata gudaga waynu ka xunnahay ee qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay dhegeystaha xiga barnaamijka halaha loo dhegeystee
halo halo asalaamu calaykum dhegeyste
calaykum salaam ee sorow magacaaga halkaada naga soo waceyso
abaan saabi haraali ee s- ee soo dhowo saacadiya hadda barnaamijka la socotay gudagal maxaa galabta noogu tala gashay
lacagtii ayaan xisaabinaya waa taa gudaga
hooyo hooyo waxaan kacay hooyo waan ku jecelahay
waa taa waynu ka xunaa dhegeystahaasi n soo laaba ayaynu ku leenahay si aad u dhammaystirato dhegeystaha xiga ee barnaamijka halo halo dhegeyste waynu ka xunaa dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada si aad barnaamijka kaga qayb qaadato qeybihii hore dhexe barnaamijka ayaan kusii siqaynaa farsamo yaqaanka ayaan markaana aadaya
barartaadiga cadhooto anadhuuniga ka sabama habeenkaadiga dhuyaasho anaa dhafra oon kol sixa qofkii dusha ka dhaliila anaa jara oo ka dharta qofkii necab dheligaaga anaa jecel oo ku dhata qofkii dusha ka dhaliila anaa jara oo ka dharta qofkii necab dheligaaga anaa jecel oo ku dhata dhankaaga daalbanayso aanan ku dhigayn adduunka hadda adigu dhagaadkaato aanan ka dhargayn codkaaga dhankaaga daalbanayso aanan ku dhigayn adduunka hadda adigu dhagaadkaato aanan ka dhargayn codkaaga haddaad mari dhaawacayso anaan dhayal kugu ilaaweyn haddaad dhabar jabi tidhaahdo anaan dhanna kaa taagaynin haddaad mari dhaawacayso anaan dhayal kugu ilaaweyn haddaad dhabar jabi waa tahay hadda halkaas farsamo yaqaankii xariir axmed heystii anaa dhinacaaga taagan aan kaga soo laabto dhegeystayaal badan ayaa qadka soo buux dhaafinaya dhegeystaha qadka ku jira halo halo dhegeyste ee soo dhow magacaagii halkaad naga soo cayso halo halo wayna ku xunaa dhegeystahaas waan ismaqli wayna dhegeystaha xiga ee barnaamijka halo halo dhegeyste
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam ee dhegeysta soo dhow magacaagii halkaad naga soo cayso
walaashi- walaashay maariyo harara jooga een maariya soo dhawaad barnaamijka la socotay gudagal een maxaad galabta noogu soo talagashay
walaashay heesaa codkay ku tijaabinaa aad tahay gudagal
hadaa hamigiyo xilkayga xasibaad u abuura xoogan dataa unugyada xusuugay u doona helaan xanaano ururay sitaan xambaartay joolol nacsiyo ilowga ururay sitaan xambaartay joolol nacsiyo ilowga dabeed arrimaha xaggeena u dhiibay halkiyo xigalka yaanay umoodin xiiso daarkay u ilmeen xaabibtii waashintiga dhanka intoo ku bilaaba waynu kaa qaadnay dhegeystaha xiga ee barnaamijka halo halo dhegeyste
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam ee dhegeysta soo dhow magacaagii halkaad naga soo cayso
magacay waa hodan joogta xaafadda banaadir een hodan ay soo dhawaad barnaamijka la socotay gudagal maxaad ugu soo talagashay
maashay dhaanta ugu tarag waa tahay soo dhowo
sida kan loo dhahaysa gabar sharaab loho gaariya haataye yayadan doortaye aan isguursano galbisiyo aras ani wadagal hiddigeed adag kaalay soo daawan walaasha intaas ugu soo tarag
waa tahay dhe- waa mahadsanta dhegeystaha xiga ee barnaamijka haddii aan ku siiso halo halo dhegeyste
calaykum salaam ee soo dhow walaal qaali een magacaagii halkaad naga soo cayso
abaa sacdi soo laabto een sacdii soo dhowo
waxaan adkiisa inayaa heesay qaaday bartuun berimo waa tahay sorow
nafku jecel adduunyada yaa u caawax nololo nabad lala wadaago nabaa lagula waarin manuliyey dalka xalba naari hooga balaalalo markuuna weyaka dalo nabaarniyo haliisee intaasaan ka keenaba
waa tahay garab wanaagsan ayaan hawadan kala dhegeystaa meel kasta joogtiinba iyo si walba maqalka raadhiyo cadaada idiin soo gaarayaba galbadoon ayaan hawada inka leenahay qaybihii dhexe ee barnaamijkana waynu ku sii siqaynaa markana dhanka iyo farsamo yaqaanka ayaan aadayaa saalax sanaag iyo heestii adduunkan kugu jecelahay
jaaxiidiyo iib egmadeeda ayaa janna ii iyaate jawiga farxadan naburna sotay jiridiisiikaysa jaaxiidiyo iib egmadeeda ayaa janna ii iyaate jawiga farxadan naburna sotay jiridiisiikaysa jagada qalbigay lahaydo oo naftana jecibay ahayde ee sotay la joogay jagada qalbigay lahaydo oo naftana jecibay ahayde ee sotay la joogi weyday dhiijamata ilmaysay yankii la jiraan goobay adduunkaan ugu jeclaaye ilaa anteed waan jirooday ku jeeraniga waclooday udhiijamata ilmaysay yankii la jiraan goobay adduunkaan ugu jeclaaye ilaa anteed waan jirooday ku jeeraniga waclooday halkii noloshay iyaydu iyo dajaban bay kabilaaydu jidkii guusha aanu hayne sutay juuqi weyday halkii noloshay iyaydu iyo dajaban bay kabilaaydu jidkii guusha aanu hayne sutay ii juuqi weyday jawaabtiyo erayadeeda ayaa janisay ahay sutay jihadiisiyowday jawaabtiyo erayadeeda ayaa janisay ahay sutay jihadiisiyowday udhiijamata ilmaysay yankii la jiraan goobay adduunkaan ugu jeclaaye ilaa anteed waan jirooday ku jeeraniga wacilooday udhiijamata ilmaysay yankii la jiraan goobay adduunkaan ugu jeclaaye ilaa anteed waan jirooday ku jeeraniga wacilooday
waa taa hadda halkaas ayna kaga soo laabana saalaxsanaga heystaa adduunkan ugu jecelaa iyo farsamo yaqaanka dalkaas ayna kaga soo laabanay dhextaalka barnaamijkana isagu fooday nagu soo haya dhegeystayaal badanna qadka taleefanka ayay soo buux dhaafinayaan ee nambarka dhegeystayaal barnaamijka aad kaga qayb qaadan kartaan haddii aan kugu celiyo waa fur labo toddobaatan sideed toban iyo shan siddeetan iyo labo barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi qaybihiisa dhexe hore ayaan kusoo siqayna dhegeystaha qad ku jiray jaaniskiisa halo halo dhegeyste halo salaamu calaykum iskuulka soo laabatay insuro caaishay
noloshay hoorka ku jaabinayaa daadiyo iman
waa tahay surow
kun ragaaban kaaga doorto qalbi ku jinta qaali kuu mugun kuugama dorsado wiil kaleete walaasha alaaf lagu soo gabagabeynaya
waa tahay dhegeystaha xiga barnaamijka halo halo dhegeyste assalaamu calaykum wacalaykum salaam dhegeysta surow magacaada halkaad naga soo ceysa waa faa'iima joogta xaafadda karaama in faadma isoo dhawaadid barnaamijka la socoto gudagal
waa la socda baay gudagal maxaad galabta nagu sara gashay hees waa tahay gudagal
anigoo ku jecelo jiirkan bidanahay heesee qadiga laftiyo jawaabtay la socotaa intasaa baan iska gabayna waa tahay dhegeystaye xigay barnaamijka haddaan soo dhawaa halo halo dhegeystaye wacalaykum salaam dhegeysta soo dhawo magacaaga halkada naga soo hayso ee soo dhawaadid barnaamijka la socoto gudagal maxaad galabta nagu satara gashay
hees yara gaabana baa waa tahay soo dhawow wayna koonna dhegeystayaas waxaad moodaa inuu isku buuqsay yahay fadlan markuu qodka idin saamaxo dabaysha iska yareeya ayaan idin leeyahay dhegeystayaal waa tahay galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada in kalena dhegeysta meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadho cadaado idiin soo gaarayaba qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku sii siqaynaa
muxibadu siyaade alla hubey hubey hubaaliga alla hubey hubey hubaaliga alla hubey nin macquula oo mudan alla hubey murti hadal yaqaano alla hubey maamuusaadmiga alla hubey dayaxiga muqdho alla hubey hubey hubaaliga alla hubey hubey hubaaliga
boqoradi mulax dumar meerayaasha qalbiga anshax xibada kalgacalka manka deeqa ahayde xibada kalgacalka manka deeqa ahayde maalintaan warka helin Oho.
urugadan dareemaa juwe munastoo la'aanta maqana joogahaadee munastoo la'aanta maqana joogahaadee boqoradi mulax dumar meerayaasha qalbiga xibada kalgacalka manka deeqa ahayde xibada kalgacalka manka deeqa ahayde maalintaan warka helin urugadan dareemaa munastoo la'aanta maqana joogahaadee munastoo la'aanta maqana joogahaadee alla hubey hubey hubaaliga alla hubey hubey hubaaliga alla hubey nin macquula oo mudan alla hubey murti hadal yaqaano alla hubey maamuusaadmiga alla hubey dayaxiga muqdho alla hubey hubey hubaaliga alla hubey hubey hubaaliga alla hubey hubey hubaaliga alla hubey hubey hubaaliga alla hubey nin macquula oo mudan alla hubey murti hadal yaqaano alla hubey maamuusaadmiga alla hubey dayaxiga muqdho alla hubey hubey hubalige hubey hubey hubaaliga
alla hubey hubey hubalige alla hubey milga iyo gobanimo alla hubey mur-
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawadan kalena haddii halkaas aan kaga soo laabnay heesta cabdirashaaq anshax iyo jaweeriya meerayaasha qalbiga iyo farsamo yaqaanka haddii halkaas aan kaga soo laabnay dhextaalka barnaamijka inagoo nahaya dhegeysta qadka ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste
calaykum salaam ee soo dhowo magacaaga halkaad naga soo ceysa
hadaa waaseenaa joogta een saami soo dhow dad barnaamijka la socotay een gudagal maxaad ugu tala gashay
hadaa ugu soo dalgalay waa tahay soo dhowo
ay u damaynayaan dhallankii iyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeena abaaduna
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in kalen meel kastoo joogtiin bay si walba maqalka raadho cadaada idiin soo gaaraya waxaan isla soo gaarna haddii aan hawada idiin soo mari jirna dhextaalka barnaamijka balse hal dhegeysta ayaan ka hormarinay halo halo dhegeyste
halo waa tahay soo dhowo wayna ku xunaa dhegeystaas qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabadseed barnaamij kaga qayb qaadatid een markana dhanka iyo farsamo yaqaanka iyo heesta daf- dhextaalka barnaamijka
xurmiya gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiya gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilaye xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay xogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanooy gobaad tahay xilaajanooy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay codteennana nacab ma helo gobbaad tahay xilaajanooy gobbaad tahay xilaajanoy intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in ka lena haddii halkaasaana kaga soo laabano heestii suldaan siraar xamar bila dhegeystaha qad ku jira deensoorwey hala haloo dhegeyste
calaykum asalaam ee soo dhow walaal magacaagii halkaad naga soo ceyso Walaal.
joogta xaafadda hawa een anise soo dhawaadaad barnaamijka la socotay een gudagal maxaad ugu soo tala gashay
adkaygaan istaaginahay waa tahay soo dhowow
weligeed adduunyadan waxaan raadinayaa urafaad badanaa weligeed adduunyadan waxaan raadinayaa urafaad badanaa urafaad badanaa halka halkaas waxtiinayada isfogsokaaya
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada ka leenahay meel kasta joogtinba isi walba maqalka raadhiyo cadaadi idiin soo gaarayaba aan qaybihii dh- dhexe dambe ee barnaamijka galab wanaagsan ayaynu ku sii saqaynaa xubintiisa een codkaaga tijaabi Een dhegeystayaal haddeen markalin kugu celin nambarka barnaamijka aad kaga qayb qaadan kartaan waa furo laba toddobaatan sideed toban iyo shan siddeetan laba dhegeysta qadka ku jiray jaaniskiisa hala halo dhegeyste wacalaikum salaam iyo dhegeysta soo dhow magacaaga halkaad naga soo ceyso
waanisa soo laabteeda een anise soo dhow
codkiiaan taabada waa tahay gudagal
abaaxistii galmudug ee sacdiisina qaaday waa tad waqtigu noo saamaxo waynu ku ciyaari doonaa codsigaaga galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada inka leenahay raadhiyo cadaada ayaad naga dhegeysanaysaan dhegeystaha qadka ku jiray jaaniskiisa hala haloo dhegeyste
calaykum asalaam walaal een soo dhow magacaga halkaad naga soo ceyso
waaxilada kuwa mursaal een axmedo soo dhawaadaad barnaamijka la socota een gudagal maxaad ugu soo tala gashay galabta
walaal lacagtaan wataa waa tahay soo dhow
heesaga xisbuulo dhaantaga xisbuulo corona waa tad waqtigu noo saamaxo waynu ku ciyaari doonaa dhegeystaha qadka ku jiray jaaniskiisa hala haloo dhegeyste
calaykum salaam waa faalma waa faalma soo laabatay een faadima soo dhow
codkaan wataa baa waa tahay gudagal
heestii qaaladii maxaad kaa dheen waad hadduu waqtigu noo saamaxo waynu ku ciyaari doonaa galab wanaagsan dhegeystayaal galab cudoon ayaan hawada in ka leenahay radhacdaada ayaad nagala socotaan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi ayaadna dhegeysanaysaan qaybihii dambe ee barnaamijka galab wanaagsanna waynu ku sii saqaynaa waa taagal wanaagsan dhegeystayaal dhegeystaha qad ku jira haddaan jaaniskiisa sii halo halo dhegeyste wacalaykum salaam iisurow magacaaga halkaad naga soo ceyso
abaawasin usoo laabatay codsi abtaan waa tahay sorow
waxaan rabaa dhaantida maduuraseen coronavirus waa tad waqtigunoo saamxa weynu ku ciyaari doonaa
xurmiya gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kutabo jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kutabo jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada kalena dhegeysta qad ku jira haddaan soo dhaweey halaha loo dhegeyste wacalaykum salaam iyo dhegeysta soo dhow magacaaga halkaad naga soo ceyso
walaale waa cumar socdaal oo kaa sawacaya galmood waa tahay een cumar oo soo dhow dad barnaamijka la socotay een gudagal maxaad ugu soo tala gashay
walaale waxaan ugu soogalay tix yar oo la talin ah hees yar oo la talin aan kula talinayo dhammaan dhallinyarada waa tahay soo dhow
ee waxayna dhacaysaa sida tan haddii uu jacaylada kuu jiidar kale inta uu jirkaagiyo inta uu jirkaagiyo joogaaga muuqiyo jahaaga wacaaniyo kaa jarin jadinka laga jaahil bixiya ruuxa jalaatay laga jaahil bixiya intaada iga egta walaale waan ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam ayaan hawadeen kalena waad mahadsanta sida quruxda badan aad barnaamijka kaga qayb qaadatay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawadeen kalena qeybihii dambe barnaamijka ayaynu ku sii siqaynaa markaana dhanka iyo farsamayaqaanka ayaan isla aadaynaa
haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga daynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudhan oo haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga daynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudhan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka agaa dar alle ibaray ibaray dar alle ibaray dalxiis waxaa igu filan qaymada aragga gawacan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka agaa dar alle ibaray ibaray dar alle ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacane indhaha wax ku daawadiyo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka indhaha wax ku daawadiyo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiyo ugu deeqa nuurka adaa ku dawaarsan maanka kahiyo ugu deeqa nuurka adaa ku- dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dhar alle ibaray ibaray dhar alle ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada aragaaga waxa- waa tahada halkaas ayna kaga soo laabano farsamo yaqaanka iyo najmanashaad heystii dugsiya barashada jacaylka ee dhegeystaha qadka ku jiray jaaniskiisa halo halo dhegeyste wacalaykum salaam sarow magacaga halkaad naga soo cesha
oo si waxaad ka gudaysaa ee sarow hadid barnaamijka la socotay een gudagal maxaad ugu soo gashay galabta
walaalkay heesta aan kusoo kala galay waa tahay sarow
maalintan walaa barashada daran ayo wala aamano inta ku gashadeynaya walaal
waa tahay mahadsan sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaadatay dhegeystaha qadka ku jiray jaaniskiisa halo halo dhegeyste halo halo wacalaykum salaam dhegeyste sarow magacaagii halkaad naga soo cesha een soo dhawaad barnaamijka la socotay gudagal een maxaad ugu soo talagashay
walaashana codkiis dayma codkiisa waa tahay soo dhowo wayna ku xunaa dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay soo laaba ayaanu ku leenahay si aad barnaamijka kaga qayb qaadato waa tahay galab wanaagsan galab cudoon dhegeystaha xiga barnaamijka halo halo dhegeyste halo halo
waalaikum salaam een soo dhowo walaal qaali magacaagii halkaad naga soo cesho
halo sabirina sabirina een saabira soo dhawaad barnaamijka la socotay ee gudagal maxaad nagu soo talagashay galabta
walaal codkiisa ama aniga codkiisa wataa waa tahay soo dhowo
gacantada soomaalida dhanba waa isku dhig kii dhintana waa dhigso waad hadda waqtigu noo saamaxo waynu ku ciyaari doonaa galab wanaagsan galab cudan ayaan dhegeystayaal hawada in ka leenahay barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaaba ayaad la socotaan qaybii dambe barnaamijkana waynu ku sii siqaynaa ku dawaarsan maanka nabkii rajadee addaartay dubkayga waa ka iftiishay wadnaha dacal baan ku siiyey waxaanu dabaldegaa xafladda isku duumideena nabkii rajadee addaartay dubkayga waa ka iftiishay wadnaha dacal baan ku siiyey waxaanu dabaldegaa xafladda isku duumideena waxaan darmo kaaga yeelay melaan weli ruux darsaaba hortaa dunidani ku dhalan ku dhalan dunidani ku dhalan damiir kaaga hadhay daqiiqad qurahay cilay waxaan darmo kaaga yeelay melaan weli ruux darsaaba hortaa dunidani ku dhalan ku dhalan dunidani ku dhalan damiir kaaga hadhay daqiiqad qurahay cilay indhahan wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaarsan maanka kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaarsan maanka indhahan wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaarsan maanka kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaarsa manka
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal galab cuddan ayaan hawada inka leenahay qaybihii dambe ee barnaamijka galab wanaagsan ayaynu isla soo gaarnay dhegeystayaal een guud ahaanba waxaan jeclay intaas inaan kuusoo gabagabeeya barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi oo aad galab kastoo isniin aad ka dhegeysataan radio cadaad barnaamijka galabta waxaa halkan inkagala socodsiinaya idiina soo diyaariyay anigoo hanaysa al xuseen waa dhankii farsamada liibaan axad tan iyo kulantii dambe waxaan kaga tegayaa barnaamijkan barnaamijka xigeenteenu ku kulmi doona nabadgelyo iyo heesta guntii gunaanadka barnaamijka qamar sugaani dhexal caashir
dhawaca ku halale haddaan dhay waayo Oho, dhig baan lahayn i dhowr qalbigaaga Oho, i dhowr qalbigaaga dhawaca ku halale haddaan dhay waayo Oho, dhig baan lahayn i dhowr qalbigaaga Aha, i dhowr qalbigaaga waxadaad dhibtootay haddaan dhisi waayo anaan dhinacayga dhabtii garanayn cashaqa dhaxalkiisa farxadaad u dhibtootay haddaan dhisi waayo anaan dhinacayga dhabtii garanayn cashaqa dhaxalkiisa qoraan kugu dartay dhabtaada xabiibi inaha ku dhammaysto dhammaan noloshayda qoraha kugu dartay dhabtaada xabiibi inaha ku dhammaysto dhammaan noloshayda qoraha kugu dartay dhabtaada xabiibi inaha ku dhammaysto dhammaan noloshayda dhaqan ku dhaheedha waxaad dhibsanayso oho inan ku dhaqaaqa macaan dhicinayso oho macaan dhicimayso dhaqan ku dhaheedha waxaad dhibsanayso oho inan ku dhaqaaqa macaan dhicinayso ah macaan dhicimayso noloshayda walee dhihi maayo marna dhagahaaga dhawaaq ku dambaya dhabtii umaku dhamis noloshayda walee dhihi maayo marna dhagahaaga dhawaaq ku dambaya dhabtii umaku horaan kugu dhartay dhabtaada xabiibi inaha ku dhammaysto dhammaan noloshayda horaha kugu dhartay dhabtaada xabiibi inaha ku dhammaysto dhammaan noloshayda horaha kugu dhartay